Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa sabti bisha februari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatankana waa shan iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dadkam saacadda afrikada bari waa afartii waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan tahriibayaasha isticmaalaya morocco iyo muritaaniya oo ay ku jiraan soomaali oo soo badanaya
runtii dadka soomaaliyeed waa run arrintaasi waa dhab dad baa ku soo badanaya xaggani most of them waxaa weeyaan dad ayagu ka soo haajiraya ama naftooda ku soo biimeynaya badda si ay u gaaraan dalka spain oo halkaasi ay qaxooti ku noqdaan
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ay toddobaadkan soo saartay kooxda dabagalka cunaqabataynta qaramada midoobay oo ay ku sheegtay in ay jirto kalsooni lagu qabi karo in cabdulqaadir muumin hogaamiyaha daacishta soomaaliya uu yahay hogaamiyaha caalamiga ah ama khaliifka guud ee kooxda daacish barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha iyo sidoo waa barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington ayaad maqli doontaan balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka taliyaha ciidamada difaaca ee uganda jenaraal mahusi kinarugaba ayaa qoraal uu barta x ku daabacay sabtida maanta ah ku sheegay inuu weerari doono magaalada buniya ee bariga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo haddii buu yidhi aysan dhammaan ciidamada halkaasi ku sugan hubkooda dhigin islamarkaasina aysan soo dhiibin afar iyo labaatan saac gudahood kinurugaba oo loo yaqaano ama lagu yaqaano hadallo kicin xasaro siyaasadeed ah ayaa sheegay inuu fasax ka helay aabihiis madaxweyne yuweri museveni oo u taliya dalkaasi uganda afayeen u hadlay ciidamada uganda ayaa sheegay inuusan ka hadli karin arrintan saacadihii hore ee maanta ayuu generaalku waxa uu sheegay in isagoo aan wax caddeyn ah bixin in dadka ka soo jeeda qowmiyadda bahima la dilayo dadkayga bahima waa la weeraray taasina waa xaalad aada halis ugu ah dadkayga waa kuwa dadkayga weeraraya ayuu yidhi isagoo intaasi raaciyey ma jiro qof dhulkan jooga oo dadkayga dili kara islamarkaasina u haysta inuusan ka shallaayi doonin hanjabaadda kasoo yeertay sarkaalkan ugu sarreeya milatariga uganda oo dad badan ay rumaysan yihiin inuu yahay ninka aabihiis xilka ka bedeli doona ayaa xoojinaysa cabsida laga yaabo in isku dhac u dhex maro ama in isku dhaca u dhexeeya ciidamada ugan ciidamada kongo iyo kuwa fallaagada m ee ay ruwaanda taageerto uu isku bedeli karo dagaal guud oo ballaaran oo ka dhaca gobolka kooxda xamaas ayaa sabtida maanta ah saddex lahaystayaal israa'iiliyiin ah sii daysay waxayna ku wareejisay laanqeyrta cas sogdegaljen oo u dhashay israa'iil soddon iyo lix jir ah ayaa kaasi oo deganaa kibuts neer os oo ku taalla koonfurta israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in la qabtay markii uu ka hor yimid dagaalyahanadii xamaas intii uu socday weerarkoodii ay ku qaadeen koonfurta israa'iil toddobadii oktoobar sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii laba bilood kadib markii la qabtay xaaskiisa afital ayaa waxa ay dhashay gabadhoodii saddexaad sidoo kale waxaa la sii daayey shasha trofanof oo ah nin israa'iili raashiyan ah oo sagaal iyo labaatan jir ah sidoo kalena ka yimid kibuts neer oz waxaa lagu qabtay weerarkii xamaas isaga hooyadiis yelena iyo sidoo kale hiyadiis irina tati iyo saaxiibtiis sber cowen dhammaan saddexda haweenka ah ayaa lagu sii daayey heshiis xabajoojin ahaa oo bil kadib dhex maray israa'iil iyo xamaas aabihii fetali ayaa lagu dilay weerarkii xamaas qoyska ayaa shan iyo labaatan sano ka hor u hajiray israa'iil iyagoo ka tegay ruushka waxyar kadib markii dadkaasi la sii daayey ayaa bas ay saarnaayeen maxaabiis badan oo falastiiniyiina uu ka tegey xabsiga weyn ee ofer ee israa'iil ay maamusho waxaana soo dhoweeyey dad aada u faraxsan kuna sugnaa magaalada raamalla ee dhulka la haysto ee daanta galbeed sida ay warisay wakaalada wararka e f b basas badan oo ay ka buuxaan maxaabiis kale ayaa isna u dhaqaaqay xabsiga israa'iil waa ka dhaqaaqay xabsiga israa'iil ee ku yaala saxaraha negef wuxuuna kusii jeeday magaalada qudus waa magaalada khaza aan iraahde ugu dambeynna madaxweynaha lubnaan joseph coon ayaa wacad ku maray inuu ciqaabi doono kuwii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday kolonyo ay la socdeen ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay maanta oo sabti ah yeelanayaan kulan degdega qaramada midoobey iyo mas-uuliyiinta lubnaan ayaa cambaareeyey weerarka oo dhacay jimcihii kaasi oo kusoo beegmay xilli habeen ah waa xilli habeen labaad oo taageerayaasha xisbullah ay xireen wadada aada garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee keliya ee dalkaasi uu leeyahay kadib go-aan lagu joojiyey laba diyaaradood oo iiraan laga leeyahay inay kasoo degaan halkaasi ciidamada ku-meel gaarka ee qaramada midoobey ee lubnaan ayaa dalbaday in arrintan baaritaan lagu sameeyo kadib markii mid ka mid a baabuurtooda lagu gubay shilkaasi kaasi oo ay ku dhaawacmay taliya ku-xigeenka ciidamada nepal jok badaruur dakaal ra-iisul wasaaraha lubnaan nawaaf salaam ayaa waxa uu isaguna si adag u cambaareeyey weerarkan wuxuuna ballan qaaday in lasoo qaban doono dembiilayaasha inta lagu jiro wadahadal uu la yeeshay xiriiryaha guud ee qaramada midoobey ee lubnaan iyo weliba taliyaha ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobey ee dalkaasi ku sugan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan aynu ku bilownay wararka ka imaanaya puntland ayaa sheegaya in goobaha ay ku dagaalamayaan ciidamada puntland iyo kuwa daacish ee buuraha caalmiskaad ee maanta ay xaaladoodu ahayd mid degan puntland waxa ay sheegtay in xala halkaasi ay duqeyni ka dhacday oo lagu burburiyey goobo ay daacish qaraxyada ku sameyneysay haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada boosaaso ka soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
goobihii ku yiil togo jeceel ee uu dagaalka culisi ku dhex maray kow iyo tobanka bishan aynu ku jiro ciidamada puntland iyo daacish ayaan wax dagaal ah ka dhicin maalmihii lasoo dhaafay waxaase afhayeenka ciidamada puntland jenaraal maxamuud maxamed axmed faadhigo uu v o a u xaqiijiyey in ay jiraan duqeymo dhinaca cirka ah oo dagaalkaas kadib lala beegsaday fariisimo uu sheegay in ay ku sugnaayeen rag ka tirsan ururka daacish afhayeenka oo aan wax ka weydiiyey cidda geysatay duqeymahan ayaa v o a u sheegay in duqeymahan ay geysteen saaxiibo uu ku tilmaamay in ay puntland ka caawiyaan dagaalka ay kula jirto daacish dhulka lagu qiyaasay in duqeymahani ay ka dhaceen ayaa ah tuulooyinka dhaadaar sheebaab iyo buuraha dhinaca qandala ka xiga toga jeceel waxaana dhammaan horay uga guuray dadkii deganaa tuulooyinkaas iyo xoolo dhaqatadii ka agdhoweyd tuulooyinka ku teedsan toga jeceel sidoo kale waxa adag in isgaarsiintu ay ka shaqayso qaar ka mida tuulooyinkan marka laga reebo in dadku ay u baxaan dusha sare ee buuraha barbarmarah toga jeceel dhinaca kale saraakiil ku sugan jiidda hore ee dagaalka oo aan kula xiriiray isgaarsiinta torayada ayaa v o a u xaqiijiyey in tuulada dhaadaar ay u jiraan lix iyo toban kilomitir islamarkaasna toddobaadkan gudihiisa ay qaadi doonaan tallaabo ay ku doonayaan inay ku qabtaan inta ka harsan toga jeceel faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
isla wararka dagaalkaasi puntland ayaynu ku jirnaay dalal ay tiradoodu sii kordhayso ayaa hadda aaminsan in loogu dhow yahay ama aada loogu dhow yahay ninka maamula howlgallada caalamiga ah ee kooxda daacish warbixinay toddobaadkan soo saartay kooxda dabagalka cunaqabateynta qaramada midoobey oo ku salaysan sirdoonka dowlado xubno ka ah qaramada midoobey ayaa lagu sheegay inay si weyn loogu kalsoonaan karo in khaliifka guud ee daacish uu yahay cabdulqaadir muumin oo sidoo kalena madax u ah laanta kooxdan argagixisada ah ee ka howlgasha soomaaliya wariyaha v o a jeff selden ayaa warbixintan soo diray ahmiyadda uu cabdulqaadir muumin u leeyahay howlgallada caalamiga ah ee daacish ayaan ahayn mid uu shaki ku jiray warbixinadii hore ee sirdoonka ee ka soo baxay qaramada midoobay ayaa sheegayey in loo dallacsiiyey si uu u hogaamiyo agaasinka guud ee laamaha daacish taasi oo awood u siinaysay inuu maamulo kooxaha daacish ku xidhan ee ka howlgala afrika qiimayntaasi ayaa u muuqata mid sii xoogaysanaysa iyadoo waddamo badan oo ka tirsan qaramada midoobay ay isku raaceen in daacish ay isku dayeyso inay la qabsato xaqiiqooyinka ka jira ciraaq iyo siiriya taasi oo lagama maarmaan ka dhigtay in saraakiisheeda muhiimka ah iyo howlgalladeedaba loo raro meelo kale dhammaan dalalka warbixinta sirdoonka ka qayb galay ayaan taasi isku wada waafaqsanayn qaarkood kuma qanacsana sida kooxda argagixisada ah ee loo yaqaano daacish ama isis ay diyaarka ugu tahay inay ka tagto dalalka xudunta u ah ee ciraaq iyo suuriya dalal kale ayaa iyana isweydiinaya in daacish ay oggolaanayso inuu hogaamiyo qof aan si dhab ah u sheegan karin inuu ka soo jeedo firkii ama nasabkii nebi moxamed taasi oo ah halbeegga madaxdii hore ee kooxda tan iyo markii la dilay hogaamiyihii daacish abubakar albakdaadi labadii kun iyo sagaaliyo tobankii iyo ninkii beddeley oo isna la dilay labadii kun iyo labaiyo labaatankii kooxda argagixisada ah ayaa isku dayday inay ilaaliso xogta hogaamiyaasheeda iyadoo qarinaysa aqoonsigooda ayna yaraysay inay fagaare ka soo muuqdaan kooxda hadda keliya waxay ugu yeertaa hogaamiyahooda ninka la yidhaahdo abuxafsa al haashimi al qurashi taasi oo ka dhigan inuu leeyahay dhalyadii ama nasabkii loo baahnaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan abuxafsa al haashimi al qurashi waa magaca aan u bixinayno khaliifka sidaasi ayuu fiton brown oo ah sarkaal hore oo qaramada midoobay u qaabilsanaa la dagaalanka argagixisada la taliyo sarena u ah mashruuca la dagaalanka xagjirnimada u sheegay v o a qofna weligiis ma ogaan doono inuu yahay nin soomaali ah qofna weligiis ma maqli doono lahjadda afrikaanka ah qofna weligiis ma arki doono qof afrikaan ah ayuu yidhi abuxafs ayaa ka cumri dheeraaday ninka isaga xilka kaga horreeyey oo la dilay kadib markii uu xukunka hayey muddo lix bilooda oo keliya haddii abuxafs uu yahay cabdulqaadir muuminka soomaaliya waxa uu sidoo kale ku guulaystay inuu ka badbaado ugu yaraan hal iskuday oo lagu khaarijin rabay oo ah duqayn uu maraykanku la beegsaday bishii mey ee labadii kun iyo afariyo labaatankii warbixinta toddobaadkan ee ka soo baxday qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in tan iyo duqayntaasi muumin uu qaaday tallaabooyin lagu xadidayo in kooxdu ay soo jiidato waxaa lagu sheegay dareenka dibadda ee aan loo baahnayn waxaa kaloo ay warbixintu tilmaamtay saldhigga muumin inuu yahay buur dhexaad oo ah silsilado godad ah iyo dhismayaal difaac ah oo ku yaala seeraha caalmiskaad ee buuraha golis ee soomaaliya kuwaasi oo loo badinayo inay ka ilaalinayaan duqaymaha diyaaradaha reer galbeedka malahaasi ayaa la tijaabiyey iyadoo buurdhexaad ay u muuqato inay tahay isla goobta lala beegsaday duqaymaha cusub ee maraykanku uu fuliyey horraantii bishan saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in duqaymahaasi si guul ah loogu dilay axmed maylinen oo ahaa hogaamiyihii ugu muhiimsanaa howlgallada dibadda iyo saddex iyo toban ka mid ah saraakiishii daacish ee isaga la shaqaynaysay warbixinta qaramada midoobey ayaa ka digtay in daacishta soomaaliya ee uu hogaamiyo muumin ay sii wado inay saameyn ku yeelato iyadoo xoojinaysa dhaqaalaheeda sirdoonka dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobey ayaa tilmaamay in daacishta soomaaliya ay ballaarisay lacagaha baadda ah ee ay ka qaado qaybo ka mid a soomaaliya oo ay gacanta ku hayso islamarkaasina lacagahaasi ay gelisay horumarinta awooddeeda ciidan oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsado basaasidda iyo weerarada ismiidaaminta ah laakiin ururka oo ay kordheen awooddiisa ciidamadooda sababtoo ah qulqulka dagaalyahanada ajaaniibta ah ayaa xilliyadii dambe wajahayay gaabis ku aadan kobiciisa warbixinta ayaa lagu sheegay in daacishta soomaaliya ay sidoo kale soo wajaheen tiro sii kordhaysa oo xubnaheeda ah oo ka goosanaya sababtoo ah dhibaatooyin ka jira iskumilanka dagaalyahanada iyo habqabiilaadka iyo sidoo kale caqabadaha dhinaca dhaqanka iyo xaaladaha daran ee ka jira aaggaasi dadaalka lagu doonayo in dhexda laga qabto dagaalyahanada ajaaniibta ah ka hor inta aysan gaarin soomaaliya ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay kooxda
wararkaasi iyo warbixinadaasi waxaad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a bilihii ugu dambeeyey waxaa sii kordhayey wararka la xiriira muhaajiriinta sharci darrada ah ee doonaya inay u safraan yurub oo soomaaliyana waa dad soomaali ahna ay ku jiraan halkaasina ay gaarayaan tahriibayaasha ayaa hadda ka diga roganaya marinka libiya ee isla waqooyiga afrika dariiqan tahriibka ee u dhexeeya morocco iyo mauritaniya ayaa ah mid aada u halis badan waxaana adeegsada muhaajiriin doonaya inay gaaraan jasiiradaha canary ee dalka spain marsii horeysay muhaajiriin adeegsanaysa dariiqan oo badan oo dunyo ay la qallibmeen ayaa waxay usi u badnaayeen kuwo ka yimid dalalka galbeedka afrika laakiin hadda waxaa ku biiraya tahriibayaal ka imaanaya dalalka afrika ee saxraha ka hooseeya maxamed colaad xasan ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay safiirka soomaaliya ee dalka morocco ambasador salaad cali catoosh aada baan idin salaamayaa colaad adiga iyo dhegeystayaashaada maaragtay idaacadda v o a waana idinkaaga mahad celinayaa wareysiga aad nala yeelanaysaan runtii dadku dadka soomaaliyeed waa run arrintaasi waa dhab dad baa kusoo badanaya xaggani most of them waxa weeyaan dad ayagu kasoo haajiraya ama naftooda kusoo biimeynaya badda si ay u gaaraan dalka sbain oo halkaasi ay qaxooti ku noqdaan kuwaasoo rag iyo dumar isugu jira sanadkii aynu soo dhaafnay bishii tobanaad iyo bishii laba iyo tobnaadba waxaynu gaarnay magaalo la yiraahdo dakhla halkaas oo ay ku jireen dad soomaaliyeed oo ayagu dooni kula soo caarisay baddan morocco dufcadii koowaad waxay ahaayeen ilaa iyo shan iyo toban oo aanu ugu tagnay meel la yihaaho berganduush halkaas oo iyadu u jirta dakhla saddex saacadood saddex boqol oo kilomitr oo muxuu ahaay oo saxra ah annaga rasmi ahaan dakhla waxay noo jirtaa laba saacadood oo diyaarad ah marka shan iyo tobanka santarkii baanu ka soo daynay oo nasiib wanaag waxba kama dhiman doontiibaa meesha kula soo carisa rag iyo dumarna waa isugu jireen waxaanu keena rabaad si ay maaragtay noloshoodii usii wataan qaarna waxaanu ku celinay muxuu ahaa soomaaliya oo goohon baanu u sameynay arintaas ahayd kadibna bishii labaiyo tobanaad ayaa iyadana dooni kaleeto saa kale ugu soo carisay isla meeshii meeshii dakla ahayd koob iyo toban bay ahayd soomaalidii shan baa ku geeriyootay nasiib daro lixdiina wanagii soo badbaadino meesha ugu tagno intaasoo casho lasoo joognay intaba waxaynu maaragtay keennay rabaad haddaba kuwo kale soomaali oo siyaabo kale ku yimaada xaggan waa jiraan oo iyagu viisa ahaan ku yimaado deedna de doorbiday inay isdhiibaan oo aygu maaragtay qaxooti isu xareystaan haddaan overall ku kusii fikradkaa siiyo boqol qoys ma gaarayaan haddii wadanko dhan maarata laysku soo dardaro colaad
waxaan ognahay in tahriibtu ay dhibaato badan la kulmaan dadka oo dalka libiya oo kale markay soomaalida sii marayaan iyo afrikaanta kaleba dhibaatooyin badan bay kala kulmi jireen marka marinkan morocco soo maraya iyo dhulka waqooyiga africa isagu xaaladiisu waa sidee dhibaato dadka ma kala kulmaan
colaado dhibaato badan bay kala kulmaan annagu sida nagu maqaala oo aanu aanu baarnay dadkaa halkaa jooga marka u horeysaba anigu waxaanu aaminsannahay maaragtay kasafaarad ahaan dadkani ma aha dad loogu talagalay in ay iyagu sbain gaaraan waxa weeyaan dad loogu talagalay in lacagta laga qaato deedna dowladeedu markay shan maalmood lix maalmood baddaa ku jirta loogu sheekeeyo hawadii baanu ka lunay oo g b skii baa lumay ma garanayn meelaanu ku soconno ama doonidiibaa maaragtay motoorkii ka fariistay waxa ay marka loogu sheekeeyo si markaas lacagtii halkaa loogu xalaaleysto qaar baa waxaa la sheegayay in dooni inta kala soo saara layiri doonida waa dhaqaaqi weyday lacagtiina laga qaatay oo meesha lagu dareerayo marka dhibaatooyinkaas fara badan baa meesha yaalla baasaboorada laga qaadaa meesha waa ku cadab yihiin qaar hadda si ay ku noqdaan ma garanhayaan meeshii annaga ugu dhow safaarad ahaan hadda maaragtay oo oo ka warqabi karaysa annagana meesha ma joogno laakiin warbixintaasaanu helaynaa oo dad badan oo maaragtay oo soomaaliyeed baa intaa warbixina siinaya ehelkoodana sidoo kaleeto dadkii bay doonayaan warna uma hayaan baasbooradana waa laga qaadaa marka dhibaatooyin aada u fara badan ayaa meesha ku haysata oo maaragtay dad badan oo tiro badanna meesha waa joogaan ilaa iyo sideetan baa marna loo sheegahayay oo ayaguna qudhooda doonaya inay badda kusoo tahribaan marka saa weye
ugu dambeyntii raggan wax tahriibinaya ee maaragta ka shaqaysanaya ee magafayaasha ah ee hawsha tahriibka wada ka wada morocco iyo dhulka waqooyiga africa maxaa macluumaadahoo safaaradda soomaalida ay ka haysaa
waa su-aal aada u wanaagsan macluumaad baynu ka haynaa waxaynu ognahay dad soomaali ah inay waxaan ay ka shaqeynayaan weliba waxaynu ognahay baasaboorada ay wataan waxaynu ognahay magacyadoodaanna ognahay dadkaasi iminka waxaa jooga meesha saddex ka mid ah mid wuxuu haystaa baasboor maraykan ah midna wuxuu haystaa baasboor ingiriisi ah mid kalena baasboor african buu haystaa midna waa kii baxsaday oo nairobi buu hadda joogaa sida naloo sheegay intaba macluumaad baanu ka haynaa laakiin waxaanu ballan qaadaynaa colaado waxaanu ballan qaadanka inaanu gacanta kusoo dhigno oo aanu maaragtay dhibaatada ay dadka ku haligayaan ayagoo inay dhaqaale ka sameeyaan doonayo inaanu gacanta ku dhigno sharcigana la keeno meel kasta bay joogaanba dadka soomaaliyeed ayagu jooga muritaaniya iyo gambiya laga soo tahriibinayo qaarkood koonga lasoo marsiinaya waxaasoo dhan waan la socnaa iyo beenta loo sheegaya iyo baasaboorada laga qaaday gacantooda ku hayaan baasaboorada waxaa iskale dowladda federaalk soomaaliyeed marna lama ogolaan karo qof aan baasaboorka lahayn inuu gacantiisa ku jiro marka sharci ahaan baynu u daba taaganaa kuwaana waanu ka guul gaarana insha allah marka dadka soomaaliyeed ayagu halkaa jooga ay door bidahayo inay badda naftooda kusoo biimeeyaan waa waa maarata waa musiibo waxa ka horeeya dhibtaabaa ka horeysa dooniya la-yahay baa jira oo dad soomaaliyeed kulagu la-yahay baa jira qaar soo baxay bishii janwari bishii labaad janwari labadeedii oo ilaa iminka lala-yahay baa jira dadkaasoo dhan baa jira kuwo kale hoyaa jira hadda qaar baa yimid todobiiyo toban qofood sida la sheegahayo ayaguna dooni ay kula soo carisa ayaguna maaragtay dowladda marooka ayaanu kala shaqeynana marka dadka dhibaatada wada waynu ka warqabnaa tallaabaanu ka qaadanaa safaarad ahaan anna amarkaa waa bixiyey in maaragtay dalkaasi gacan maaragtay gacanta lagu soo dhigo do eebn kaasina waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka morocco danjire salaad cali catoosh oo u warramayey maxamed colaad xasan haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana noo haya xuseen barre aadan
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo aan toddobaadkan ku eegayno tartanka doorashada guddoomiyaha cusub ee midowda afrika barnaamijka waxaa marti inoogu ah maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada muqdisho ugu horraynaba waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo tartanka guddoomiyaha midowda afrika iyo wararkii u dambeeyey ee la xidhiidha indhaha ayaa ku sii jeeda shirka madaxda wadamada afrika ee ka dhacaya magaalada adisababa ee kaasoo lagu dooranayo guddoomiyaha ururka iyo weliba ku-xigeenkiisa dabcan waxaa jira ajandayaal kale oo iyana muhiim ah oo la filayo inay madaxdu ka wada hadlaan laakiin waxyaabaha muhiimka isaguna leh aada isha loogu wada hayo waxaa ka mid a in la doorto guddoomiyaha cusub ee ururka hogaamin doona dabcan waxaa jira wadamo saddexaho iyagu ku tartamaya inay maxay tay iyagu hogaanka u qabtaan doorkan midowda africa inay madaxda ka noqdaan dhinaca kale marka laga eegana doorashada sanadkan marka la eego habraacyada waxbaa laga bedelay sida muuqata murashaxa guddoomiyaha sanadkan waxaa loo qoondeeyey in laga doorto bariga afrika halka ku-xigeenkiisana laga dooranayo waqooyiga afrika marka qaabab noocaasa ayaa jira oo wax laga bedelay wararkii u dambeeyeyna waxay sheegayaan in murashaxiinta iyo weliba dowladaha ay kasoo jeedaani labaduba ay aada iyo aada maxay haytay u wadaan olole ku aadan siday iyagu guusha u raaci lahayd marka waa shirka muhiimka waa shirka lagu dooranayo ninkii hogaamin lahaa ururka ugu weyn ee midowda africa waxaana la filayaa tartankaas inuu noqdo mid maxay haytay adag lama saadaalin karo cidda maxay haytay guushu raacayso ilaa iyo maxay haytay natiijadu dhammaato laakiin waa mid muhiimadiisa leh maxamed bal waxaad faahfaahin kooban naga siisaa musharaxiinta ugu cadcad tartanka iyo barnaamijyada ay kala wataan murashaxiinta ku tartamaya waa saddex murashax oo ka kala socda wadamada kenya waxaa ka socda rugacdaaga dhinaca siyaasadda royla odinga oo isagu soo noqday maxay tay ra-iisul wasaare midda kale waa siyaasi weyn oo maxay tay dalka muddo dheer siyaasadda kusoo jiray isna waxaa tartamaya ninka ugu sarreeya diblomaasiyadda jabuuti maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti ayaa isna murashaxa aada u cadcada murashaxa kale saddexaadna waa risher oo isna ka socda madagaskar marka tartankan ugu weyne waxaa la filayaa inuu dhex maro labada murashax ee ka kala socda jabuuti iyo maxay haytay kenya marka laga hadlayo arinta kenya murashaxa ay wadato warbaahinta kenya waxay sheegayaan in madaxweynaha dalkaasi ruutu uu dadaal badan ku bixiyey sidii maxayta loo taageeri lahaa in maxay haytay raila odinga uu ku guuleysto ololaha muddo dheer bay kenya waday oo maxay tay ka shaqeynaysay galaan gal badanna way u sameysay horeyna waxay u sheegeen kenyaanku inay haystaan codadka marka la eegayo ilaa iyo sideed iyo labaatan cod ama wadan oo marka la tiriyo wadamada qaaradda africa sideed iyo afartan inay haystaan kamida sideed iyo labaatan kamida inay haystaan ayay sheegeen waxaana laga rabaa murashaxa wareega koobaad kusoo baxaya inuu helo ilaa iyo saddex iyo soddon cod marka kenya marka la eego waa siyaasiga weyn aynu soo sheegnay ee muddada dheer ee kenya siyaasadeeda kusoo jiray oo isagu marar badan maxay haytay isku dayey inuu u tartamo inuu madaxweyne waddanka ka noqdo laakiin aanay maxay haytay nasiibku raacin wuxuu la tartamay kibaki madaxweynihii la odhan jiray sidoo kale maxay haytay madaxweynihii kale ee kenyata ayuu la tartamay waxaa kaloo la tartamay madaxweynahan iminka u dambeeyey ee maxay haytay marka wa waa nin weyn oo maxay haytay siyaasadana kenyana number weyn ka ciyaara dad badan ay taageeraan muddo dheer siyaasadda kusoo jiray marka marka dhinac laga eego malaha isaga laftiisu iminka waxaad moodaa malaha inuu quus malaha ka taagan yahay inuu mar kale sii hunguriyeeyo inuu siyaasadda kenya maxay haytay uu meel malaha ka cidhiiryado sidaa darteed ayaa malaha u muuqdaa in meesha ugu maxay haytay maxay haytay cadha burburka iyo maxay haytay guuldarooyinka malaha uu xoogaa kaga nasanaya inay tahay inuu u tartamo golaha midooda africa dhinaca kale marka laga eegana kenya lafteeda iyo dowladda waxaa laga yaabaa iyaga laftoodu malaha inay dan u arkaan in ay maxay haytay halkaa u riixan maadaama uu maxay haytay ninkani mucaarad weyn yahay siyaasadda malaha gudaha laga yaro fogeeyo xagga africa kursigeeda loo yaro riixo si looga yaro nasto saameynta gudaha waayo taageerayaal badan buu leeyahay oo marar badan mudaharaada marka iyaga laftoodu inay danahooda xaggaa ka arkeen baa laga yaabaa marka labadii danood inay maxay tahay iyagu isku tolmeen isagana uu arkay malaha rajo badan oo dambe inaanu ka lahayn inuu kursiga ku guuleysto ruutu oo isagu weli carcartii qaba oo mar labaad dee doonaya inuu maxay tahay soo noqdo laga yaabo inuu halkaa ku arkay marka kenya culeyskeedii o dhan halkaasi isugu geysay diblomaasiyadeeda halkaasi isugu geysay dhaqaalaheeda halkaasi isugu geysay marka waxaa la eegi doonaa bal maxay haytay kenya iyo iyo murashaxeeda odinga maxay haytay inay guushaa hantaan iyo in kale laakiin dadaal badan oo muddo dheer socday bay imika wadeen dhinaca kale marka laga eegayo murashaxa jabuuti wasiirka arrimaha dibadda ayuu ahaa ilaa iyo labadii kun iyo shantii waa nin diblomaasi maxay tahay sare ah wuxuu isna sida la sheegaya taageero weyn ka haystaa madaxweynaha jabuuti cumar geelle waxaa kale uu taageero ka haystaa wadamada carabta ee africa kamid ah iyo sidoo kale kuwa islaamka ee africa ku jira iyo weliba kooxdan faransiiska luuqadda faransiiska ku hadasha xogaha jabuuti ka imanayaana waxay sheegayaan ilaa iyo afartan cod ama dowladood inay haystaan wax lahuba ma aha laakiin waxaa la filayaa uun in ay maxaytuu tartanku noqdo mid adag jabuutina culayskeeda halkaasay duldhigtay madaxweyne geelle iyo maxaytay dowladda jabuutina galaangal xoogle ayay iyaguna ku jiraan ninkana waa nin runtii diblomaasi weyn ahoo maxaytay reer jabuutiya
barnaamijkaasi martida mikrofoonka uu xuseen bare noo diyaariyena dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in la duubay ka hor intii aysan dhicin doorashada midowda afrika wararkii ugu dambeeyey ee doorashadaasi oo aan isha ku haynay naga soo gaaraya ayaan haatan idiinsoo gudbinaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa ku guuleystay doorashada xilka guddoomiyaha midooda afrika oo maanta ay madaxda afrika u fadhiyeen magaalada adisababa ee dalka etoobiya maxamuud cali yuusuf oo wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti soo ahaa ilaa labadii kun iyo shantii ayaa tartan adag kala kulmay waa rayle odinga oo ahaa soona noqday ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kenya kaasi oo dowladda kenya ay si weyn ugu ololeynaysay ilaa lix wareeg oo codayn ah oo dhex martay maxamuud cali yuusuf iyo rayle odinga ayaa ku qasabtay in odinga uu tartanka ka haro kadib markii uu helay labayo labaatan cod halka uu yuusufna helay lix iyo labaatan cod waxaa qasab ah in qofka noqonaya guddoomiyaha midowda afrika uu raba ama laga doonayaa inuu helo saddex meelood laba meel codadka guud ee madaxda dalalka afrika ee kulankaasi fadhiya waxaana taasi ay keentay in maxamuud cali yuusuf uu keligii u gudbo wareegii toddobaad maadaama labadii musharax ee kale ee la tartamaysay ee tartanka isaga hareen taasina waxay keentay inuu kasbado codadkii loogu baahnaa ama loo baahnaa inuu ku noqdo guddoomiyaha midowda afrika wasiirka maaliyadda ee jabuuti eliyas muuse dawaale ayaa fariin uu dhigay barta ex wuxuu ku xaqiijiyey guusha maxamuud cali yuusuf dad badan ayaa waxa ay saadaalinayeen in raila odinga oo ah siyaasi si weyn looga yaqaano qaaradda afrika uu yahay musharaxa la filayey in ay guushu raacdo laakiin falanqeeyaasha ayaa aaminsan in yuusuf uu si hoose ku waday ololihiisa musharaxnimo isagoo adeegsanayay aqoontiisa diblomaasiyiinta qaaradda afrika taasi oo ugu dambeyntii sabab u noqotay inuu guuleysto maxamuud cali yuusuf ayaa xilka kala wareegaya muuse faqi maxamed oo ka soo jeeda dalka jaad oo laba jeer soo hogaamiyey midowda afrika kaasi oo doorashadii ugu dambeysay kaga adkaaday gabar ka socotay isla dalkaasi kenya dhegeystayaal haatanna waxa ay dhegihiinu soo gaarayaan ama maqa aad maqlaysaan waa horudhaca barnaamijka caweyska washington waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa caashe ibraahim aadan caashacuud
kuna soo dhowaada barnaamijkeennii caweyska washington iyo toddobaad kale caawa maxaan idin hayaa wuxuu yidhi adeerow saddex masalaan rabay inaan ku weydiiyo saddexna reerkaagaan kala kulmaye waxaan rabaa lixdaa masalaba inaad sukay raaciso wuxuu yidhi adeerow nin madaxu wada cad yahay baan arkay markaan adiga kumoodeen la fadhiistay buu yidhi aabbahay baa kana nin madaxiisu kale badh madow yahay baan soo yaan arkay markaan haddana awaraystay buu yidhi aabbahay baa kaasa adiga oo madaxaagu wada madow yahay awowna ah yaan muxuu ahaa kuu imid waxa saddexdiinaba sidan u galay bal ii sheego kii u yaraana caddeeyey ninna isku jir ka dhigay adigana ku wada madoobeeyey jawaabta aad maqli doontaan waa mid si weyn aad ula tacajabi doontaan oo weliba laga yaabo in qaarkiin ay dib isu fiiriyaan oo isyaro baarbaaraan waxoogaa sidoo kale waxaad ka taqaanaa saddexda nooc ee badanaa lagu sifeeya ragga ragga waxaa la yidhaahaa nin raga iyo naraga kalkaal iyo ridse waa gartay sifooyinkooda qaybta dambe ayaan ku wada ogaan doonaa mid kale haddii aan ku darana wixii laga xisoon jiray ee ragga ikhyaartuu ka xisoon jireen buu isagu u arkaa lib iyo guul buu u arkaa sidii isagoo linax la soo dagaalamay waa dhaqan-yaqaan maxamed sheekh xasan libin side oo caawa marti igu ah barnaamijka caweyska washington side ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a runtii aad ayaanan ugu faraxsanahay in barnaamijkan aad marti ku tahay caawa oo aad nagula caweynaysa lakin waxaan rabaa inaan ku horumariyo maxaad u jeclaysatay inaad caawa barnaamijkan caweyska washington aad nagula caweyso waxaan u jeclaystay waan ku xidhnahay horta v o a marka koowaad luuqadda saaad u ilaalisaan baan aad maaragtay yaan uga helay sida soomaaliya markay burburtay xataa luuqadii baa la baleeqeysto iska luntay kolka idinku luuqada saaad u ilaalisaan baan aada maaragtay yaan uga helay gaar ahaan adiga caasho cuuda kolka waan dhegaystaa waxyaaba yaryar oo aada soo daysaana waan arkay kolka inaan muxuu ahaa inaan xidhiidhno oo aan muxuu ahaa iswareysano oo wixii idaacada u baahan tahay aan aan ku caawiyo maayaan iska go-aansaday aad baad umahadsan tahay af soomaaliga waan isku daynaa laakiin weli waa lasii kala badiyaa marka dad badan af soomaaliga iga badiyana way joogaan idaacadda taana la soco maxamed libanshida mar kale aan kusoo dhaweynaya marka si gaara barnaamijka caweyska washington ma dhegaysataa maxaadse ka xusuusataa oad nala wadaagi kartaa intaanan hore u gelin waraysigaaga iyo lacaweyntaada barnaamijkai caawa waxyaabo fara badan baa yaan dhegaystay gaar ahaan hadda ninkii ninkii baabuurka tareelaha weyn waday ee gabadha shirka u gashay intay keedii mooday koodii mooday ee meel foog markuu tegey wuxuu ahaa uu ogaaday inuu gabadho saaran tahay oo arrintu isku fashilantay uu dib u soo celiyey ee ninkii gabadha qabay uu muxuu aha cadhooday sidii isagoo ka dhacay kii hadda waan xusuusnahay ee ormad adigu inaad sharaxaysid sheekadii layaabka laheedee gawaarida baakinka ku jira ee darawalkii intuu ku qaldamay kiisii intuu mooda ku dhacee gabar gadaal hurdaysa markuu af soomaaligii uu sheekadii bilaabay isagoo af soomaaliga ku hadlaya tiri waxaad ku hadlaysa muxuu yahay oy garatay inuusan ahayn qofkani qofkii gaarigeedii waday ama ninkii ayada la socday ninkeydii waa sidaa aad baan u xusuustaa sheekadaas waad mahadsan tahay inaad intaas nala wadaagtay muddo dheer ay ahayd runtii sheekadaasi sheekooyin kaloo badanaa ka dambeeyey laakiin inaad xusuusan tahaa wax aada muhiim u ah annagana wax noo sheegaysa mar kale soo dhawow maxamed barnaamijka caweyska washington aad caawa marti ku tahay barnaamijkan waa madadaalo siyaasad way ka maran tahay gebi ahaanba boqol kiiba boqol maxaad jeclaan lahayd in adigoo maanta kismaayo jooga aada nagula caweysa barnaamijkan waxaan jeclaan lahaa horta kolka koobaad waxaad idinku jeceshihiin hadda sida gabayga oo kale shacburka oo kale sheekooyinka xigmadda ah ee odayaashii hore ee waalidkeen iyo kuwii iyaga waalidka usii ahaa iyo xigmadihii laga dhaxlay aniga hadda waa isugu kay mid waa gartay waxaan ku bilaabaynaa marka marka ugu horeysa xigmadihii hore ee soomaalida mid laba iyo saddex haddaad nooga sheegto oo waktiganna la jaan qaadaysa xigmadihii caqligii dadkii hore waxaan hadda ka xusuustaa nin caaqil ah oo qaryo ku noolaabaa jiray oo tale loo soo doonan jiray nin baa kolka meel fog uga soo tegey oo yidhi ninkaasaan bal saddex masale soo weydiini haye ninkii reerkii reerkiibuu yimid nin aada madaxu u cad yahay oo madaxiisu bandadka yahay buu u yimid sagiibuu mooday wuu salaamay wula fadhiistay adeerow talaan kaa doonahayey buu yidhi war aabbahay baa halkan joogay anigu talama aqaanay anigu koray baan ahaye aabbahay u tag buu yidhi aye wuu la yaabay wuxuu ma aabbaha baa nool ahaaho kii uu u tilmaamay buu u kacaysaa nin madaxiisu kala badh madow yahayba la kulmay oo madaxiisu wada caddayn haye midki wuu yaabay ilaan kii hore wuu wada caddaaye adeer wuu la fadhiistay adeerow talaan kaa rabay buu yidhi war aabbahay baa kaasoo gurigan joogay anigu talama aqaanay hore ii dhaaf buu yidhi haye kii saddexaad baa la marayaa kii saddexaad oo la marayaa isagoo yaaban oo le kan aan soo dhaafay socdu mada dhel haa aabbahaana ma nool yahay haa wuxuu u tegey ninkii saddexaad oo madaxiisu wada madow yahay waa gartay
ninkii yaabba alla u keenay waxyaalihuu la socday waxaad uga daraaday wuxuu heerka kala kulmay wuxuu yidhi adeerow saddex masalaan rabay inaan ku weydiiyo saddexna reerkaagaan kala kulmaye waxaan rabaa lixdaa masalaba inaad sukay raaciso saddexduu u socday iyo saddex uga dhalatay raadinteedii ha waa gartay wuxuu yidhi lixdiiba sheeg wuxuu yidhi ninkii socday baa dhahaya adeeruu nin madaxu wada cad yahay baan arkay markaan adiga kumoodaan la fadhiistay buu yidhi aabbahay baa kana nin madaxiisu kala badh madow yahay baan soo yaan arkay markaan haddana awaraystay buu yidhi aabbahay baa kaasa adiga oo madaxaagu wada madow yahay awowna ah yaan muxuu ahaa kuu imid waxa saddexdiinaba sidan u galay bal ii sheegiyo kii u yaraana caddeeyey ninna isku jir ka dhigay adigana ku wada madoobeeyey hay wuxuu yidhi ninkaa yar ee timihiisu wada cad yihiin islaanta uu qabaa xoon ah iyo xoon micnihii carab badan aad bay u carabdanta waa kulasha xoon horta ma garan reer magaal baa tahay aad iyo aad xoonka waan garanayaa xoon ma daaqo lagamana daaqo mahmaah bay ahayd soo maha wa wa ka wuxuu yidhi xoonka dhib mooye bini aadanka dheef uma laha kolka islaan kulul oo kulul buu qaba oo taasuu la cadaaday buu yidhi midkan aan dhalay ee isagaa muxuu ahaa isagu aabbaha u yahay islaantu qabaa waa shinni buu yidhi shinni shinni
shinnidan malabka soo saarto si fiican muxuu la jeedaa markaa shinniba xaaskiisu waa shinni wuxuu yidhi shinidu dhib iyo dheefba way leedahay buu yidhi malab aada u fiican oo qur-aanka lagu ammaanay oo caafimaadle oo bani-aadanku jecel yahay way samaysaa buu yidhi dhibna waa ku larbayaho dadka way qaniintaa buu yidhi qaniyadeedaa kulul qolol aad bay u qaniya kulusha mar bayba qaniinta u dheedahay xaaskiisu xaaskiisu kolka wuxuu yidhi dhib iyo dheefba way leedahay saasaa madaxiisa uu barna u cad yahay barna u madow yahay haa waa gartay mid mi midda saddexaad ee aniga abuu yidhi islaantan qabo waa dhurdi buu yidhi dhurdi dhurdi dhurdo waxaa la yidhaahdaa malabka surta a midka sameeyaa la malabka weyne shinida ma aha waa surta midka sameeya kolka wuxuu yidhi bani-aadanka dheef unbu u leeyahay dhib ma laha buu yidhi waa nooc ka mid a malabka miya dhurdiga taasaan baranaynaa caawe ha ha malabka sur ha sur baa la yidhaahdaayo sida sida shinida keeda uma badna waa nooc shinida ka mid a maya waa nooc sidiisa u abuuran oo ka yar yar oon shinida u dhaweyna aada u yar yar weeye haye kolka wuxuu yidhi kaa dhibka yar anigana islaamteydu weeye saddexdaasuu ku tashbiihiyey tii hore waa xoom buu yidhi midna waa shinni buu yidhi anigana waa dhurdabiyo saddexda dumarkaa sidaasaa madax anaga u kala galay buu yidhi marka dhurdiga dhurdiga macnaha malab iyo dheef maahana dhibba ma leh a dhurdi cajiib
waa saddexdaasuu yidhi muxuu ahaa yaa noogu wacan buu yidhi waxaa laga yaabaa dad badan oo caawa ku dhegaysanaya in ay caawo dad badan iska dhex baarayaan oy leeyihiin horta adigu ma taada ma ma ma muxuunkiibaad qabtaa oo xaaskaaga muxuunbaa ma shinidiiba ma dhurdidanba marka caawa dad badan ay su-aalahaasi iga soo dhexbaxayaan marka taasi waa taas
wuxuu yidhi saddexdaan la socday saddexaad la socotay soo daabiyey haye wuxuu yidhi rag saan ula dhaqmi lahaa dumar saan ula noolaan lahaa iyo geel saan u dhaqan lahaa buu yidhi saddexdaa isheeg buu yidhi waa gartay wuxuu yidhi rag saad ula noolaan lahayd ama ula dhaqmi lahayd waxaaga si wixiisana u daa walaalowna dheh waa ragga haa kow waxaad u tari karto u tar waxna ha weydiisanin af macaana kula hadalooya macnuhu waa gartay dumar ama ka samir ama u samir buu yidhi waa gartay dumarka haddaan loo samrin oo laga ficil qaato oo sidana yeesha iyo tanay tiri iyo tane heerkaas ugu dimaa waa gartay ama kolka hore banaanka agajoogo ha kharashgaroodin oo xidid iyo dab iyo waxba ha isku shidaynin ama wixii kaaga soo baxa u dulqaado oo ama ka samir ama u samir biyo xagga dumarka waa gartay geel saad u dhaqan lahayd geelu dee saad caashaay ula socotaba waagii hore nolosha soomaalida heerguraa halbowlo inoo ahaa oo nolosha lagu tiirsan yahay magaalo kumayna fiicnayna geelay ahayd oo u badnayd cadkiisii caanihiisaba dad buu deeqi jiray haa wixii la isku dili jiray shidada iyo dhibka inta badanna qabaayilka isku dili jireen isagu u badnaa waa gartay wuxuu yidhi kolka geel oday saddexan ha raaco bil saddexduna ha u dhacdo saddex wadana ha gudbo buu yidhi waa gartay oday saddexan odaygu geela inuu korkaa kala joogo oo saqaafaha saqaafa waxaa la dhahaa inuu meesha fiican ee qadhinta lehee doogale ama daaqale u saamiyo waraabaha iyo gaadaha iyo wixii shiddo ahee geela xaggaa hor geela hortiisu oday weligiiba sahan buu u ahaani si uu nabad galo aa waa gartay labada wiilla geela baylaha tiri waa gartay
waxaa weye saddex muxuu ah saddex wada ha gudba waxaa looga jeedaa muhiim ah wadooyinkii geelu horey ha u foofo oo adeentida awrta iyo weylaha iyo muxuu ahaa waxa la yidhaahdo makasha iyo cadhiga iyo waxaa ha dhaafo oo meelaha yar cosabka ee cagta ku yartay ha taga wayo saddex wada ha gudbana taasaa looga jeedaa waa gartay haddaan ku noqdo labada wiilna ama labada nin ee kale ee aabbaha ka soo haray ha baylaha tiraan bal dadka aan baylaha tiris garanayn iyadana u yara khafiifi baylaha tiris waxaa weeye geelu inuusan lumin oo geela la ilaaliyo oo wax badan laga ilaaliyo tuugaa laga ilaalin oo waraabaha laga ilaalin oo inuu isagu kala lumaa la diidi oo macnaha isagay isku beelatir oo isku ilaalin oo la joogo ee xafidi waa rag feejigan oo xoolahoodii ilaashanaya waa rag feejigan weliba odaygu markuu ku dhadhow yahay si gaaray usii ilaalina oo inay meelahaas ka ciyaaraan oo iska harharsadaan odayga muxuu ama idan canaano abindiiliga odhan oo feejiga dheeri ahay la iman aad iyo aad aad iyo aad kolkaa wiilashana waa sidaa saddex wada ha gudbana waa geelo hore ha foofo adeyntada ha dhaafo waxaa kuu soo hadhay bil saddexda ha u dhacdo waxaa laga wadaa inayna bishuba markaa cusbayn baaba dhici kartee xeradu ha ka qabowdo oo gobolku si fiican ha uga dhaco waxoogaa ha soo yar caweysanoo geela mayraca la yidhaha mayrac baa la dhahaa iyadana bal yaro sharax mayracda may mayraca waxaa la yidhaahdaa gobolku markuu dhaco yaa geela waxoogaa daaqa loo daayaa ilaa uu qumaati u qaboobo oo qiyaastii saddexda saac ee habeennimo ama sagaalka nibasi u yaqaano xiliyadaasoo kale inuu soo galo ama sideedda inuu xilligaa kale soo galaa la rabaa oo fiidba uusan aan xerada la soo gelinin si uu u xasilo uu isaga soo baashaalo uu u soo wabxo oo meelaha usoo yara daaqdaaqo isaga soo faajofaajoodo haddii afka cayaalka xaafadda lagu sheego haa dhawarta u qabeyda jeela oo si fiican loo maalo oo xilligaa xataa caanahuisu way ka badan yihiin markuu fiid horeba soo galo oo dhulkiyo qabow iska soo hoydo waa garana iyadana kolka saddexdaasna waa saasuu yidhi rag waxaagana si wixii soo dhowtaa waalaalowdhe dumar ama ka samir ama u samir geela oday saddexan ha raaco bil saddexda ha u dhacdo saddex wadana ha gudbo taasuna waa midaabiyo saddexdii cirada ku saabsaneedna waynu soo maray intaadan sii gudbin waxaan rabaa waxaan rabaa haddii la yidhi ragga waad ka hadashay saddex nooc inay dumarka ama xaasaska u kala baxaan saddex la mida oo ragguna ay u kala baxaan ma noo raacin kartaa
saddex la mid ah oo ragga macnaha ilan gabadhii waa la qabay ninkii qabay isagiina mee horta ragga waxaa la yidhaahaa nin raga iyo nin raga kalkaal iyo rife saddexdaasoo horta yaa muxuu ahaa yaa yaa la dhahaa udubxusan xataa waa la raaciyaa muhiimaddu waxaa weeye nin raga iyo nin raga kalkaal labadaasaa ragga foyska hore la mariyaa waa gartay safka hore haa ninka ragga iyo nin raga ku-xigeenku labadaba dumarku way ka adag yihiin dumarka adag labadooda waa gartay dhaqankooda maxaa ka mid a maxaa keenaya inay ka adkaadaan waxaa keenahaya dumarka waxay ugu xisaabtamahayaan muxuu ahaa inay marwadoodii tahay oo inay la murmaan in laysku maqlo inay isxagxagtaan waxaasoo dhan bay ka xishoon oo waxay si tartiiba inay u waaniyaan mooye inay la dagaalamaan oo ayay muxuu aha laysku maqlo barankooda oo ma jecla cajiib waa nin ragga iyo kii ninka raggaa ku xigay nin ragga kalkaal ku xigay waa gartay kale rife iyo udub xujo iyo waxbaa la dhahaayo waa lasoo reebaa oo kuwa waa loo quusahayaa kuwaasna waa macnaha balfasir kuwaasna waa noocee rifaha waa dad laga raganee badan yahay oo udub xujo horta isagu sidiisuu nin kallafsan u yahay oo rag iyo dumarkaba uu ku kallafsan yahay waa gartay oo isaga kallays baa u dheer kuwan kale ee rife isaguna waa wax muran badan oo waxaa laga yaabaa haweenka inuu la tirsado oo la murmo oo uu ka ficil qaato oo sida laba nano ilmaadeera inuu ula murmo oo maantana way isku qaylahayaan baa la dhihi oo kuwaas inta badan qoyskoodu waa quuq iyo qaaq bay intaasay ku kala ilmo dhalaan marka dambena inuu yirma waaba khatar oo waa nin muran badan waa gartay oo maantao dhan xaaskiibuu la tirsanaya xaaskuu la tirsani oo marka dambe nin weyn ahaanba haweenku xataa uga xishoon mahayaan sidii nin weyn maadaama oo haweenka ay isku afbarteen marka marka darajadii ninnimaday kasoo hoos marinayaan dumarkiiba markaas haa hoos bu haa hoos buu soo maray oo muxuu ahaa raggii raggi ahaa markuu haweenka kor uga foofay isagu dib buu ugu soo noqday cajiib
marki hataa markii dadka la joogo waxaa laga yaabaa inuu dhaho qoftayda anaa ka adag oo noo iima dhihi karto oo gacantaa iga soo horreyso waxa uu ku faanahayaa waxa uu ku faanayana maaha wixii ninka ragga ah iyo ninra kalkaalka uu ku faanayana ma aha ha wixii laga xishoon jiray ee ragga khiyaartu ka xishoon jireen bu isagu u arkaa lib iyo guud buu arkaa sidii isagoo linax la soo dagaalamay cajiib cajiib cajiib haye kaasi kolka nin hoosaad baa laha raggaas ahoo dambeer nin hoosaad weeyaan kuwaasu horta waa sidaa waa gartay waxaan kuu soo qaban gabay aan tariye kii horreeyey fagaare iskaga taago kaasaan kuu soo qaban waaya diyaar kolkii hore muddo dheer anoo isqarinhayey oo inaan gabayga tirin kara anoo og baan isqarinhayey oo jacbur iyo waxbaan ku raadgadanhayey maalinkii dambe kumaata la ii weydiiyey oo la yidhi qarinaysaa kolka gabaygii waxaan ka xusuustaa nimaa shicir oqoonina hadduu shaacirba ismoodo sida caalim shacabbahay hadduu shaarica istaago oo shakuunta baabuurka gala shacabka oo saaran shantii socodku shaag iyo mashada sheelaaraha raacin shanfeer xunba sheelsheeli kara shiibe iyo hawde sidii faras la shaaxibin ninkaan sharaf u yeelaynin shalaaqawtii buu kala dhaco gabaygii shaashowye shilin iyo shaxaar laguma helo sheekhna kuma siiyo nina sheer intaa wada gashaan kuma shirkowdaane waa bilhaan ilaah kugu shuboo shar iyo khayrkeed leh shadka miimka shiinka iyo sifka iyo shiibaniya reebis shardiga iyo shuruudda iyo madka iyo shaqalkan loo yeelay inkastoon xuruuftaa sharaxo laysku wada shiilay mar haddaan abwaan iga sharrabin waxaan la shoocayo anunbaa isshuumaya ma ogi shaafinimadiisa haddii aan shahaadaba helo shaabad lagu taago shirki khayra shuuriya macruuf laysu wada sheegay shareecada islaamka iyo xaqaan shiishka ku hayaaye allow shabag ibliis igu ridin oo shariga baati kolka gabaygu cashay waa seef laba afle ruuxba dhankuu doono u adeegsan ruux shar iyo dhibaato u adeegsan ruuxna khayr buu ugu adeegsan kolka kii sharka u adeegsan hayay inaanu noqonin yaan ilaahay ka baryey waxaa kale aniga oo haddaan gabayaa ismooday oon abwaan iga sharrabinna dee inaan gabayaa ahay aniga isku qanciyay ma ogi kolka nin abwaanahoo iga weynaa oo gabayada tirin jiray baan ka hor tiriyey oo inuu iga shirabo bal waxaan fagaare inaan geen kariyo in kale aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad af soomaaliga xilligan dambe soo biiray soomaalidii dhan baa iska wada siyaasiyiin noqotay marka waxay dhahaan tanoo kale aniga waan u codeeyey hadda aniga waa kuu codeeyey codkayga waa ku siiyey
waa sida ad ku mahadsan tahay marka in badan baa ku dhegaystay laakiin nasiib maanta anaa wada hadalla aanu helay in badan baa socodkaaga dhegaystay aad iyo aad aad iyo aad dad badanna caawa wax badan bay kaa faa'iidi doonaan oo barnaamijkan caawa dhegaysanaya inay aad kuugu bogi doonaan ama uga heli doonaan baan qiyaasayaa marka taasi ma jacburkiibaa miswaagabaygii kuugu horreeyey ee aad isku tijaabisay ee aad kuna alla baryeysay waa kii igu horreeyey fagaaro keeno waxyaalada ka horreeyeen ilaa waxaan la soo istaago meel fagaaroon abwaan ka hortiriyo waa kii horreeye xagga jacburka waxaan sameeyey gabay jacbur iyo isugu jira gabay caadi ahaan sameeyey raago ogaas baa waxaan maqli jiray hoyaale hoyaale buu gabayga kusoo daray kolka in laisku xidhi karo jacbur iyo gabay kale oo caadi ayaan sameeyey waxaana ku matalahayey ragga iyo dumarka waxoogaa waxaa u dhexeeya waxoogaa dagaal qabo waxaan dawladuhu dhahaan baa udhexeeya waata la yiri colna maaha nabadna maaha soo maha waka hay kolka intaana gabaygan caadigaa tirin baan markii la weydiiyo la dhaho warnigo gabayaabaa tahay waad isqarinaysaa aan ku raadbadan jiro oo dhihi jiray warnigo gabay ma aqaane jacbur baan aqaanaayo kolka waxaa kamid ahayd oon ka xusuustaa islaan iyo ninkeedii haddii eedu kala gaadho mar haddii afgaro waa dhaco feedhku tiro beelo buuq iyo haddii qeeladii darisku soo yaaco ayaan qudha hadday kaa tagtood ubadka sii hayso ma afgaratid ilmaha dhashee aabba kulahaaye badh intaad ulayso dushaadka la irdhowdaane adoo daalan iyagoo ilgo-ay anfixiyoo buuxa aqal ona ah ardaagoo ka daran meelan la asoosin amikay tamaaday ku dida sida agoomeede alxamdulillah mooye warka alkuumada ekayne inkastooy ammaan kaa mudnayd aada u qiri maysid iraw aada u qiri waaya maxaa keenahaya way isu tiba tuurinayaa oo ciyaalka maalinkaad igaa tagtay nafteeda ay qabatay oo muxuu ahaa cuntadiina way igu diideen anna waan gaasaysnahay cuntadiina wataay meesha ka baxo dhios mahaye wuu tiba tuurina si ayna u dhihin cadaabkaa un baan kaa hayeedo haddana ila murmi
waa meelaha dumarka inta badan ragga qaba aanay ilmaha lahayn waa meelaha ay ku tijaabiyaan waxaa la yidhaahdaa hal saac ama laba saacadood oo isku xigta caruurta way ku adag tahay inay ragga hayaan marka oo maxaa qabataa caruurtan baad kala celcelisaa waad sii eridaa waad soo eridaaye
laba laba saaca hal saac hadday kaagaa tagto hal saac waxaa dihi ilaahay maryaa kugu soo celiyo mar
waa laysla qira taasoo maaha hay waa laysla qiray waa laysla qiray dirtaana waad naga hesheena haddii ugu waxaashahay waa waa sir naga fakatay waa sir waa layda ogaade marka adig weli ma lagaaga tega caruur ama waktigii kuugu badnaa eed caruur aada hayso sidii hooyadoodoo kale imise ay ahayd imise saacadood nimaan lagaga tegin si kastaba ha loogala tagaa ma jirto ama ha cadhooto ama meel kale ha u socotayso ama suuqa ha aado horta nin awlaad dhalay oon lagaga tegin isagoo maba jiro waa gartay aniga aniga afar habeen baa igu badnay oo lagaaga tegay oo lagaga tegay haye xaalka ka waran siduu ahaa maxaad dareentay laa ilaaha ilala ano ano anoo jacayl hor loogu dhashay oo le ilaahay ilaah ilaah igu soo celi ilaah igu soo celi yay timid mar dambe u noqon maayo waxay doontaba ha ahaatee ama haddii aad adiga iskaa u dirtay iyo hadday carotayba
ma jirto ma jir weliba caro mayna ahayna si kale u socotay laakiin ciyaalkii nafti bay igu qaba igu qabatay waxaa kaaga daran wax kastoo la siiyo haddayna hooyadoo joogin markay yaryar yihiin afkaa saari maayaan oo maxaad isku rafaadaysaan cuntada way meeshan bay ku faasidi oo iska ooli lama qancin karo lama qanco cuniba ma hayaan niyo iyo mooraalba uma hayaan cajiib cajiib cajiib maxaad baratay marka afartaas habeen maxaad baratay ka sokow culayska aad dareentay caruurtii oo kugu gadooday waxaan waxaan bartay de awalba nin wey bana waan yar dareensanaaye laakiin waxa markaad baraatik ahaan u dhex gasho iyo markii uun adyar malamalaynayso farqi weyn baa udhexeeya aad iyo aad aad iyo aad waxaan bartay ciyaalka in la biilo oo wax la baro oo dhar loo gado qudha inayn ahayn hawshoodu awalba waxaa la yidhi korintooda kala celintoodaa ka daran baa layidhi aad iyo aad inay iyagu intan oo dhan ay dagaalami cuntadaba inayna adiga kaa ogolayn oo hooyadeed ka ogol yihiin qabayskooda waa meel kala seexintooda ilaalintooda waaba hawl dhan wixii aan moodayn inaan wax tarayno biilkii iyo rabdixi iyo waxuun farafiiqfiiqu iska ahaa cunnadiiyo u taallaa xataa inay in la cunsiyo xataa ay hawl kale u baahan tahay farsamo kale
hawl kaley u baahan tahay intay karin jirtay haddaad nabadjibaarta iyo haddaad ka yarato midnaba la cuni mahayo oo waxba ciyaalku moraal bay dadku ummaduba de waa moraal aad iyo aad aad iyo aad farsamo kaloo hooyanimaa ku jirta oo ilmihii ilaa neefkaba neefkaba ma godloodo haddaan adaa adaa geela yaqaana maxaa la dhihi jiray haddaan la asuusin oo la salaaxin oo la habaynin oo la axtaadarin ma godlanaayo ma godlanayo waa waa sidoo kale iyo waxwada dhabin hoyood markay timaado way ku didi oo cuntadii adiga kaa diidan bay kaa iyo qaadan oo wax fara badan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad baad umahadsan tahay maxamed libin side aad baan ugu faraxsanahay caawa inaad barnaamijkan caweyska ka qayb gashay waa inoo toddobaadka dambe iyo qaybo kale oo aad maaragtay dhegeystayaasha la wadaagi doonto haddii lahayd aad baan kuu salaamaya sidoo kale walaali mahadsanyahay walaal
barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulanti dambe haddii alla idmo waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
heelanidaxiisaha hay caashaqeeni aan wada hirgeline oo jacaylka haylaho heelanidaxiisaha hay caashaqeeni aan wada hirgeline oo jacaylka haylaho
haw baranin sidii hore anigana hay wadin hilba qaybsi maahe waxaanahay haweenkaad hayaaridaa ku sheegte cabal maad hambaysane ka huleel maceeba waxaanahay haweenkaad hayaaridaa ku sheegte cabal maad hambaysane ka huleel maceeba hanqaltaaga kibirkiyo hawafaanistaadi aad ku sii hungoodide ay jacaylka wada hayso hanqaltaaga kibirkiyo hawafaanistaadi oo jacaylka ilaho
anigana hay wadin hilba qaybsi maahe haw baranin sidii hore anigana hay wadin hilba qaybsi maahe waxaanahay haweenkaad hayaaridaa ku sheegte cabal maad hambaysane ka huleel maceeba waxaanahay haweenkaad hayaaridaa ku sheegte cabal maad hambaysane ka huleel maceeba hanqaltaaga kibirkiyo hawafaanistaadi aad ku sii hungoodide ay jacaylka wada hayso
intaasti barnaamijkaas caweyska washington ee cashe ibraahim aadan cashicuud ee nala socodsiinaysa wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinka imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
waxaanahay haweenkaad hayaarida ku sheegte cabal maad hambaysane ka huleel maceeba waxaanahay haweenkaad hayaarida ku sheegte